wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com bisha maaris sanadka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqdeen culays dhaqaale oo soo wajahay kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii maaliyadeed ay ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka ay heli jireen daba arrintaasi muxuu ku keeni karaa dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxaha argagixisada dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudan samaynay sannadkii lacagaan ka yarayn hal dhibic shan bilyan bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saamayn ah ayay ku yeelanaysaa
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyarada magaalada gaarisa uu soo dhoweeyey barnaamij shaqo loogu abuurayo ilaa laba kun oo dhallinyaro ah oo deegaanka ah kaasoo ay soo bandhigtay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda kenya iyo bangi cusub oo laga furay magaalada laascaanood qodobadaasi kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dii shalay jaray xogihii dhanka sirdoonka ahaa ee uu la wadaagay ukrain tallaabadaas oo si weyn u yarayn karta awoodaha kiyef ee sii wadista dagaalka muddada saddexda sano ay kula jirto ruushka washington ayaa aada u riixaysa wadahadallo nabadeed oo ay doonayso inay kusoo afjarto dagaalka labada dowladood ee dariska ah madaxweyne donald trump ayaa horaantii toddobaadkan amray in la hakiyo gargaarka militari ee uu maraykanka siiyo ukrain maalmo yar kadib markii ay hadallo kulkulul aqalka cad isku weydaarsadeen isaga iyo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski agaasimaha c i e da john racliff ayaa arbacadii sheegay in maraykanka uu xilligan la joogo soo afjaray la wadaagidda xogaha sirdoon ee xukuumadda kiyef inkastoo tallaabadan ay noqon karto mid gaaban kadib markii zeloniski uu sheegay in hadaladii kululaa ee isaga iyo trump ku dhex maray xafiiska madaxtooyada ay ahaayeen wax laga qoomameeyo iyo in ukrain ay diyaar u tahay wadahadal nabadeed oo ay la yeelato ruushka tan iyo bilowgii dagaalka ee sanadka kii maraykanka wuxuu ukrain siinayay xogo sirdoon oo muhiim ah oo ay ku jiraan macluumaadka xasaasiga ah ee ay u baahan yihiin militariga si ay u beegsadaan ciidamada ruushka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii muddo bil ah dib u dhigay cashuur kordhin gaaraysa shan iyo labaatan boqolkiiba oo uu dul dhigay baabuurta ay maraykanku usoo dhoofiyaan dalalka mexico iyo canada hakinta ayaa kusoo aaday xili laga cabsi qabo in dagaalka ganacsi ee u dhexeeya dalalka dariska ah uu waxyeelo u geysto saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee soo saara baabuurta maraykanka ee loo yaqaano big tree oo la micno ah saddexda waaweyn xogayaha warfaafinta ee aqalka cad caroline levid ayaa wariyaasha u sheegtay in ka hor inta uusan ku dhawaaqin go-aanka hakinta uu madaxweyne trump la hadlay saraakiisha ugu sarreysa saddexdaasi shirkadood ee kale ah fort general motors iyo stilantis waxay sheegtay in trump uu ku booriyey shirkadaha baabuurta sameeya inay wax-soo saarkooda gudaha mexico iyo canada usoo raraan maraykanka si ay uga fogaadaan gebi ahaanba cashuuraha maamulka trump uu kusoo rogay dalalkaasi inkasta oo hadda la hakiyey tacriifta gaadiidka haddana waxaa weli taagan cashuur kordhinta madaxweynaha maraykanka uu saaray qaar kale oo ka mid ah badeecadaha maraykanka uga yimaada mexico iyo canada dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in culays dhaqaale oo soo wajahay kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii maaliyadeed ee ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka ay saameyn keeneen arrinkan ayay ku sababeysay kadib markii maraykanka uu joojiyey dhaqaalihii uu ku taageeri jiray soomaaliya ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta bini-aadamnimada waxaana uu kusoo beegmayaa xilli ay dagaalo adag kula jirto kooxaha argagixisada culayska dhaqaale ee soo wajahay dowladda soomaaliya ayay tilmaantay inuu saameynayo ciidamada qalabka sidaa gaar ahaan kuwa danab oo muhiim u ah la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo hay-ado kale oo maaliyadeed wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo golaha shacabka ee baarlamaanka warbixin ka siinayey heerka ay gaarsiisan tahay saameynta ka dhalatay kaalmada laga jartay oo gaaraysa hal dhibic shan bilyan oo dollar sanadkii ayaa sheegay inay dhabarka u ridanayaan dhammaan culaysyada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafaraya haddii culaysyo mushaaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la isku dardaro qiimaynta guudan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa
wasiir biixi ayaa sidoo kale sheegay in kaalmadaasi la jartay ay saameyn ku yeelan doonto koboca dhaqaalaha dalka shaqo abuurka cashuuraha ay qaado dowladda iyo arrimo kale loona baahan yahay in loo diyaargaroobo sidii laisugu tashan lahaa
dhaqaalahaasi koboca dhaqaalaha saameynbu ku lahaa shaqo abuurku saameyn ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaargaroobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysanno ugu tashan lahay laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay ku keento waxaa loo baahan yahay markaas oo golahan iyo ummadda soomaaliyeed baan rabaa inaan ku dardaaro isku tashigaasi waxa uu ina faraya waxa aynu haysanno ku tashanno dowladduna waxaan de dakhliyadaad soo gelaya ee aad halkan ku jaangoysaan aan ahayn oo ay isku hallayn kartaa ma jiro guud ahaanna maraykanka keliya ma ahe cashuur maxaan ku lahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay marka inaynu ka wada shaqayno sidii cashuurahaas loo dardargelin lahaa
haddaba culaysyadan maaliyadeed ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta ka soo wajahay dowladda soomaaliya kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jirtay maxay uga dhigan yihiin dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada saameyn inteeleg ayse ku yeelan karaan ayaa weydiiyey axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka oo ku sugan magaalada london
runtii wuxuu uga dhigan yahay guud ahaan ciidamada gaar ahaan guutada danab ay tababari jireen ciidamada maraykanku oo ay ku tababareen runtii qalab casri ah la dagaalanka argagixisada la dagaalanka buusishanada ama meelaha adag oo runtii al-shabaabna meelo badan ka xoreeyey oo dalka ka mid ah wuxuu uga dhigan yahay in ay saameyn ku yeelan karto dhaqdhaqaaqoodii inay saameyn ku yeelan karto tababaradoodii inay saameyn ku yeelan karto in ciidamo cusub oo ay ku soo biiraan taasoo fursad sii karta haddii aan laga horteginin ama aan la helinin kaalinta maraykanka wadamo kale oo buuxiya runtii waxaa is leeyahay waa waa waa caqabad soo korortay dowladda soomaaliyeed ayaana looga fadhiyaa runtii inay u dadaasho sidii aysan dib u dhac ugu imaan lahayn mushaarka iyo tayada iyo taageerada la sii jiray ciidamada federaalka soomaaliya gaar ahaan guutada danab
waa gartay marka axmedow dabcan hadda kaalmadii ama dhaqaale waa istaagtay arrimahaasna culeys ay keeneen ayay sheegtay dowladda soomaaliya marka maxaa la gudboon ama maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon ee ay tahay inay qaado si ay u daboosho kaalintaasi ama kaalmadii dhaqaale ee ay sheegtay inay istaagtay ee ciidamada dabcan lagu qarash garan jiray way caddahay waxaa la gudan dowladda soomaaliya waxaa laga doonayaa inay isku daydo inay raadiso kaalmo dalalka kale sida saaxiibada caalamiga turki u a e e u oo dhammaantood runtii soomaaliya siyaasaddeedana saamayn ku leh dowladda federaalka soomaaliyana heshiisyo amni ay la soo saxiixatay waa in la helaa kaalinta maraykanka waddan kale oo buuxiya ama dowladda federaalka oo ay heshaa hab kastaba ha noqotee in dhaqaalahooda iyo tababarkooda iyo qalabayntooda maadaama in la sii wado maadaama cunaqabatayntii hubkana la qaaday dhaqaalihiina laga qaaday deenxafintii soomaaliya soomaaliya waa inay u istaagtaa sidii ciidankaas iyo guud ahaan ciidanka soomaaliyeedba mushaaroodkooda iyo tayadooda iyo tababarkoodaba loo ilaalin lahaa si aysan fursad ugu noqon mar labaad al-shabaab inay deegaanadii laga qabsado dib ugu soo noqdaan kaalmooyinka dhaqaale ee dowladda soomaaliya ay sheegtay inay istaageen kuwaas oo saameynta ugu badan ku yeelanaya ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa danab ayaa ku soo beegmayaa xilli dowladda soomaaliya ay dagaallo kula jirto kooxda al-shabaab maamulka kumeelgaarka ah ee khaatumo ayaa dhowaan hirgeliyey bangi cusub oo maamulka u yeelanayo wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol ayaa warbixin uu ku eegayo falcelinta qeybaha bulshada ee bangigaasi iyo saameynta uu ku yeelan karo nolosha dadka nooga soo diray magaalada laascaanood
banka dhexe maamulka ese khaatumo ayaa aqooyahanada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyo maamulku ay sheegeen in wax badan ka bedeli doono hanaanka dhaqaalaha waana markii ugu horreysay maamulka esi khaatuma uu soo hirgelin doono waxaana dhowaantani xadhigga ka jaray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka esi khaatumo muxiyidiin maxamed jaamac howlgelinta bangiga maamulka sc khaatumo oo noqonaya runtii hay-ad kaloo muhiima oo kusoo biirta maamulka maaliyadda sc khaatumo waxaa farxad weyn noo ah runtii in aynu ku tallaabsanay muddadaa kooban aynu jirnay inaynu wax badan qabsanno wax badanna aynoo dhiman yihiin yegleelidda ama maanta la yegleelay bangiga maamulka sc khaatmo runtii waxaan dhihi karaa ahmiyad weyn baa loo qabay wakhtigiisiina uu kusoo aaday waxaan kula darmayaa guddoomiyaha bangiga inuu runtii ka shaqeeyo horumarinta maamulka maaliyadda maamulka sc khaatmo dejinta iyo weliba habka siyaasadda ee maamulka maaliyadda muhiimadda uu iska leeyahay bangiga dhexe ee sc khaatumo ayaanu ugu horeyn waxaanu wax ka weydiinay mahdi cabdiraxmaan cilmi gudoomiyaha jaamacadda alfa ee ku taala magaalada laascanood khaatumo waa muhiimad weyn buu leeyahay faa-iido weyn baana ku jirta runtii haddii ay tahay xagga communitiga ama xagga bulshada iyo sidoo kale haddii ay tahay xagga dowladda intaba marka marka koowaad waxaan doonayaa ilaa shan qodob ugu waaweyn oo central bankiska wax loo yaqaano bankiga dhexe ee waddan marka laga hadlayo ama states in uu qabto bal inaan afar saddex qodobaan ka taabto marka koowaad bankiga shaqada koowaad ee central bankiga uu leeyahay waa waxa loo yaqaano monitary policy control oo ah inuu markaasi uu kontrolo dhaqaalaha wadanka khaasatan maaliyadda inuu control ku sameeyo oo ay ka mid tahay inuu controlo waxa loo yaqaano sixir bararkii oo kale lacagihii interestyada ahaa ama raytka waxa loo yaqaano interest raytka ee dulsaarka bangiyada ay lacagaha dul saaraan oo kale faa-iido ma ugu fadhiyaa shacabka oo qiimo badan ma u noqonaya marka xagga maalgelinta la eego aaminaadi la eego bal ka war
ha wax badan buu taraya horta sidiisaba mar haddii nidaam dowliya oo meelka jira hadduusan lahayn central bank systemkiisu maaha system fadhiya ma inta badanna waxaa lala waxa uu la macaamilaya ama weel bank ha noqoto ama central banka guud ee soomaaliya oo kale ha noqoto haddaanu meeshii stateki aanu banki jirin maaliyadihii lagu soo shubayo oo laga arkayo markaasi lacagaha see ku baxeen iyo see kusoo xiradan iyo accountability iyo wixii oo dhan meesha aysan ku jirin oo bangiga aan meesha systemkaasi jirin dee runtii maamulka wuxuu la mid noqonayaa sida inuu ku shaqaynayo sida ganacsiga caadiga ah oo kale oo shacabka markaynu eegno dhowr qodob baa muhiim u ah tusaalahaan shacabka s c oo kale markaynu eegno horta ma jirto cash dee wareegayo oo qiimo loo geynayo hadda inagu saynu ognahay waddanka dollar keliya ka shaqeeya laakiin siyaalo badan hadeer taa hadeer aan ka hadlayno oo emergency lenderkaas oo kale haddii bankigu stable noqdo oo lacag yeesho oo tusaalahaan markaa maamulku uu lacag ay bankiga had ay awoodo inuu bixin karo lacag sometimes marka bulshada dhaqaale hooseyna ay ku dhacdo waa la sameyn karaa sectorska qaar in bankigu uu lacaga geliyo
sidoo kale dadkii aan wax ka weydiinay waxaa ka mid ah cabdifataax ducaale jaamac xisaabiyaha bankiga isagoona sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan arrimaha bulshada iyadoona bankigu u adeegi doono qeybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena dowladda uu sal u noqon doono run ahaantii bankigu laba faa'iida buu leeyahay faa'iidada koowaad waxa weeye khasnad ama kayd ay dowladdu leedahay run ahaantiina dhaqaalaheeda ku urursato weeyaan qodobka labaad oo ah bulshadiina iyadana waxay helaysaa meel ay xogteedii iyo lacagteedii ay ku kaydsato haddaan in yar kugu bayaamiyo haddeer qofka ganacsatada ah ee cashuur bixiyaha waxyaabahan janska u siin doona waxaa ka mid ah inuu akoon ka furto bangi xarunta bangiga run ahaantiisna marka uu cashuurta bixinayo oo kale meeshuu lacag electroniga diri lahaa ama lacag doolar u bixin lahaa oo run ahaantii caqabado badan ay ka iman lahaayeen inuu markaa uu sameeyo inuu jeeg jaro uu cashuurtiisii uu ku bixsado waa muhiimadda bulshada ay u leedahay run ahaantii waxaan ku faraxsanahay in maamulka a c c uu hanaankiisi maaliyadeed uu dhammaystirmay bulshadiina hadday awal cashuurta bixinayeen ee haddeer si kasii fiican insha allah usoo bixin doonaan maadaama oo afar broces ama shan broces oo qofba qof uu ilaalinayo ay lacagtiisii qofka marayaan oo waxay uu adkaanayso mas-uuliyaddii ama sistamkii qofkan lacagtiisa lagu qaadayay tallaabadan ayaa sidoo kale mahdi waxa uu sheegay inay tahay mid lagama maarmaan u ah dhanka horumarka iyo ka faa'iidaysiga bulshadu inay ka faa'iidaysato sidii raraayo waxyaalan kor loogu soo qaado waxaa kaloo iyaduna factor fiican ah de shaqo abuur in shaqaala dad shaqaala la helo bulshadii markaasi ay meeshii ay ka hesho ay shaqo ay ka hesho oo la sameeyo in la helo dad dhalinyaro ah oo dee aqoon leho markaas jaacadaha ka baxay oo iyaguna markaasi shaqaynaya taasoo de iyaduna dakhli soo xiranaysa oo markaas iyadu bulshadii wax badan u taraysa waxaa kaloo kamid a sometimes waxaa jira hay-ado iyo ururo dhaqaale ku bixiya bulshada qayba kamid a taageera maybe beeraleyda oo kale iyo dad waxyaala lamid a kuwaasoo kale inta badan waxa laga yahay in bangiyada centraalka ay lacagta soo mariyaan marka haddii uu central bankigu active yahay oo shaqaynayo isaga ayaa markaa xisaab ahaan u fiican oo dee cid responsible ah leh oo dee dowladdii iyo maamulkii iyo nidaamkii wasaaradda shaqaynaysa leh marka taas kale waa laga yaabaa inay fuudayso inay dadka bulshada ka mid ah oo la taageeri lahaa in dhaqaale in loo soo mariyo waana markii ugu horreysay baankan maamulka ee sii khaatumu hirgeliya kaasoo adeegyada kala duwan bixin doonaa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta kala duwan cabdikariin nolol v o a magaalada laasca
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada gaarisa ayaa soo dhoweeyey barnaamij shaqo loogu abuurayo ilaa laba kun oo dhallinyarada deegaanka ah kaasoo ay soo bandhigtay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda kenya fursadaha lasoo bandhigay oo dalka dibaddiisa loogu qaadayo labada kun ee ruux ayaa ah shaqooyin dhinaca farsamada gacanta oo dhallinyarada loogu baaqay inay bartaan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna gaarisa maxamed faarax shire qorshahan iyo dowladda dhexe dalkani kenya waxay ku sheegtay inay doonayso in dhallinyarada shaqa la-aanta ee gobolka gaarisa county ka soo jeeda ay ka faa'iidaysan doonaan waxaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dalkani kenya alfred mutua oo xariga ka jiray mashruucaasi shaqa abuurka loogu sameynaya in ka badan laba kun oo dhallinyara oo wax ku bartay gobolkani uu ku sheegay in ay u tahay fursad qaali ayna ka faa'iidaystaan laba kun oo in ka badan ayaa shaqo ka heli doonta deegaankan aan joogno shaqaalahan waxaa ka mid ah darawaliin kuwa nadaafadda ka shaqeeyo farsamayaqaano injineero kuwa ama amniga ka shaqeeyo iyo weliba kuwan haatan ka shaqaysto bajaajyada dhammaantood fursado ayaan u haynaa fursadahaasina waxa weeyo fursado ay ka heli karaan dalka dibaddiisa waana usoo diyaarinay alfred ayaa waxa uu sheegay in haatan laga gudbay xilliga shahaadooyinka sare digriga loo yaqaana lagu shaqo tegi jiray dhallinyarada gobolkana waxa uu sheegay in ay farsamada gacanta bartaan taas oo uu sheegay fursado fara badan dowladda dalkani kenya ay uga hayso dalalka dibadda waxaan arkaynaa in dhalinyaro fara badan ay haatan ku fikirayaan in shaqo ay xafiis ka shaqeeyaan xafiis shaqa way dhammaatay maantana xafiis shaqa looma baahnaba adduunyadu maanta farsamo yaqaana u baahatay adduunyadu maanta waxay u baahan yihiin shaqaale ka shaqeeya biyaha maanta waxay u baahan yihiin farsamo yaqaano biyaha xiro waxay u baahan yihiin shaqaale ka shaqeeya guryaha xafiisyada dowladda adeegyada kala duwan laakiin haddaad ku fikirayso in digrii aad haysatid qaar ka mid a dadkii doonayay inay ka faa'iidaystaan mashruucaasi ayaa laantaafka soomaaliga v o eda ooga warramaya dareenkooda ku aadan magaceyga waa cabdiraxmaan maxamed oo soo dhaweyneynaa aniga dadka wax meesha ku bartaan anay waa tahay wasiirka wuxuu sheegay in la barto farsamada gacanta oo waxa uu sheegay in dalka australia oo kale haddii aad tahay mid yaqaano sida biyaha loo xiro oo kale ama ama tubooyinka la xiro in deganaasho lagu siinayo marka maxay tahay dareenkaaga ku aadan arrinkaas oo kale walaahi dareenkii lama soo koobi karo oo wasiirka arrimahaas uu ku dhawaaqay waa arrin dadka bulshada qayb weyn ka ahaanayso oo ku farax shaqo abuurin ugu subinayso anigana waa ku raxsan wasiirka wuxuu qabteen waata tiro fara badan oo dhalinyaro ah tahriib ayay galaan dalka dibaddiisa ayay masaafo u galaan qaar ayaa la dila qaar ayaa la baabiyo tan maxay ka bedeli kartaa bay kula tahay
walaahi arrintan waxay la tahay dadka dhalinyarada ah oo waddankooda ka cararayso inay inay soo jiidanayaan waddanka shaqo abuurin markii loo subiyo waddankooda farxad ku helayaan sababtay ugu cararaan waddankooda shaqa la-aan iyo waxaa waaye duruufaha iska jiraan watay gacanteeda midig ee kale iyadana waxaa taagan sahara cabdi sahara ka waran shaqa abuurkan dowladdu ay sheegtay ee labada kun ee shaqaalaha ah la shaqaaleynayo maantan idinkuna goobjoog aad ka tihiin waan soo dhaweyneynaa wasiirka shaqa abuurka uu dhalinyarta oo shaqa la-aanta oo meelaha iska taagan oo hadda shaqo loo abuurayo oo dibadda la geynayo aad iyo aada ugu faraxsannahay waan soo dhaweyneynaa
adiga maadaama goobjooga aad aheedo bandhigan aad qayb ka ahayd maxaad baratay maxay kula tahay inaad ka qayb qaadan karta isi fursaddan oga faa'iidaysan karta waxaan barte farsamada gacantaan barte midaasaan ka qayb qaadanay oo aan ku faraxsana oo inaan waddankaa tago oon sameeyo shaqadaas mashruucan ayaa waxa uu noqonayaa midkii noociisa ugu horreeyey oo dowladda dhexe si waafiya ugu ballanqaado dhalinyarada gobolka ka soo jeeda in ay fursado ka heli karaan dalka dibaddiisa waana mashruucu soo dhiraaniriyey madaxweyne ruuto oo socdaalla in ka badan sagaashan socdaal oo kala duwan oo u galay dalalka dibadda heshiisyo kala duwana la soo sixday taas oo ku sheegay socdaalkiisii ugu dambeeyey ee gobolka uu ku tegay in gobolka waqooyiga bari dalka kenya ay noqon doonaan dhalinyarada ka soo jeeda kuwo shaqooyin kala duwan ka heli karo dunida daafaheeda maxamed faarax shire v o a garissa
markana haddii aan fiirino dhinacii ciyaaraha koobkii horyaalada yurub ee uefa champions league ayaa xalay la ciyaaray wareegiisa neck outka ama lix iyo tobanka kooxda inter milan ayaa labiyo eber uga badisay kooxda faynood bayer muniq waxay ku tumatay kooxda ay isku dalka yihiin ee bayer liverkusen saddex iyo eber ayay uga badisay benfico oo gurigeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda barcelona oo calaamada casaanka uu ka qaatay ciyaaryahankooda kubaarse laakiin ciyaartii adkeyd ee sida weyn loo wada sugayay ayaa dhex martay kooxaha baris san german iyo kooxda liverpool ciyaartan oo inta badan ay gacan saraysay kooxda p s g ayaa ugu dambeyn waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda liverpool oo weerarkii ugu horeeyey ee markaasi ay soo abaabulaana kaga dhaliya goolka goolayaha kooxda liverpool alison beg ayaana ciyaartaasi wacdaro dhigay oo weerar kasta ama iskuday kasta oo kooxda b s g ay la timaado goolkiisana ka diiday in xalay laga dhaliyo ciyaarahan lug labaad ayaa laisugu laaban doonaa dhegeystayaal haddana waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii qasiidooyinka nabi ammaan ee bisha barakeysan ee ramadaan qasiidada ee ay ku luuqayso saynab xaaji cali baxsan ayaa u dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo